bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh min kale dhegaystayaal ha ka dhowaadaan barnaamijka tarta aqooneedka shabakada warbaahinta warsan ee magaalada baydhabo wakhtidan oo kale weliba aan ku baratana shabakada barnaamijka tarta aqooneedka bilo barakaysan ee ramadaan inta laga guda jira barnaamijka uu ka welibanayda doonaa gebagabada wareegii lamaad oo ilaahay taala kanagada insha allah maybaanalaah gebagabay doonee wareegii lamaad oo uu ka tartan xiisile kula jireen xaafado wada jir a iyo bardaala b uu ka tartanka weli waaye wada jir a a iyo bardaala b barnaamijka weliba isku kaaladahayaan idaacadda warsan garab walaal jaamacadda koonfurta soomaaliya iyo kooxda garbooda barnaamijkana muxudii xuseen sanadarar sii doona cabdulaahi aadan nuur jecelo oo la qayb gala doona weli kaloo istuudiyaha guddiga kumadaha garab walaal xuseen cadaan iyo maxamed salaad abwaan jaakole iyo weerow yoona kumahadsimiin marka hore weliba hadhawaayay lamada xaafadood halow bardaala b halo bardaale halo radio warsan haloo wada jir
halo radio warsan waayahay eedan mahadsantiinsiisin wakhtigan ilaalidan mardhow barnaamijyadii iyo gudagala doogno oo su-aalaho ilaaraala kanagad halo jaakole halo weerow أهلا وسهلا ومرحبا بكم بيدي المفتوح والوجه الكريم haye xaafadoogaa oog
انتو على عرضها أنا وعرضه
sheegi يو دكان شاردي adina kin sheegi idin dhownin sheegi
barjaala dheegaynugan برد أروى المدار بكلام وجه كله
haye tan kalena aninkan karo taawhe gabaka yareefnidhaad
waayahay bardaale b waa weerow wada jir eena waa jaakole oo ilaahraala kanagada ballinta fursado inseena lamada xaafadood warqadoogii a iyo biig shal qornaan iyo abwaaniinta shal dhiibaan si marka hore una ogaana kooxda una ka bilaaba doona su-aala koowaad qofkii ha ka toosta warqada a iyo macno shanayda doona inta su-aalan ka hore una ka daha furna
warqadiya galanta kahay ku furohay may habaado I have a warqad oo ka qoranta ee choose the first question has برد
rafaminkas ma ah kiin ka toosta This is my nasiibkay
waayahay halow wada jir
halo radio warsan hadhowaada muddo hal daqiiqa ee jaanis haystaan dareenkiin iyo taageerayaalkiin oo telefoon nambar aan dhiib badaasa insha allah
bismillaah alxamdulilahi rabilcaalamiin midaba waxaad iskule radio warsan oo haqaban qaaday bartanka kan e oo kordhiyahay soonkii saddexaad midaba kale uma hadnagaan gudoomiyaha xaafada wadajir iyo gudoomiyaha dhalinyarada xaafada wadajir oo ninfudusaayen si kownagu tartanka raadiyaha warsan iyo midaba jaamacada koonfurta diyaari hay su-aalo eediyeed oon ku faa'iidaysanahay xaafadooda ku faa'iidaysanahay inay dadka deegaanka faa'iido u hoogaan midba taageeryaalkana siyaan nambarkii hoona weeri qoraan oo every hal todoba oday todoba afartii sagaal sodon iyo kow haddii aan kanaga maybuwa todoba kontoy todoba afartii sagaal sodon iyo kow maybad ahaa nambarka labaad yohan weeri qoraan mayba nagaday todoba siyeedii kow konto afar kontoy sede todoba siyeedii kow konto afar kontoy sede eemaybad ahaa taageerayaalkan iyo diidan mahadsanyiin walaalayaalkaana bardaada biina hadhowaadaa lahaa tartanka kalmaybu tartan aqoonweydaarti unan mayba rajeeyeen kasii tartanka guuleysan mahadsantiin
halow bardaale
halo radio warsan hadhowaada
bismillaah amaa bacd unaa tartamayaasha xaafadda bardaada b dareenkaana kooban naybwaa naybaa wabtan kumaanayaanay hoke luqa xaafade markeer siife waa gudoomiyaha xaafade nayba kalon tun kumaanagay waa qofkii daalineenka eh dhalinya isku xiraha dhalinyarada aadam amiin cabdi iyo aabbaha xaafadda doctor ibraahim haashim iyo waddan tuunkumaadnagay dhammaan taageerayaashana qaalige iyo walaalyadana uu ka dhici tartamahayaan dhammaan shaqaalaha idaacadda radio warsan iyo ka gud- guddiga garab walaal jaamacadda koonfurta soomaaliya oo suurtageliyey in yee tartan siida dhammaan xaafadaha baydhabo idaacadda warsan mayba gaar ahaan kama hadnagay maadaama ay sanadkii shanaad ee taabageliyaaysa barnaamijkan tartaaboonadka eh tartamaya taageerayaashana qaaliga ee haddii ana lambaro iyo aanu kala riri karo aana siimaybua lambarka koowaad oo hormuudka ee sagaal sagaali siyeed tomi-i lama siyeedi lama mar lamaad haddii ana kanaga sagaal sagaali siyeed tomi-i lama siyeedi lama lambarka lamaad taageerayaashaana sharafta leh aanu kula hiriiri koraan siyeed labaatan li labaatan todoba siyeedii kow barlamaad siyeed labaatan li todobaatan labaatan todoba siyeedii kow lambarkanka dambeey oo eh li ebershan todobaatan afar sagaali lama hadhawaada hadhawaada gacmo fuuqaan ka dhawaada wabilahi tawfiiq
ciidan maasimiin labada xaafadood su-aal ogayaa gudagala doona oo ilaahay raalkanagada weliba weerey bardaale b oo balantahayta intii su-aalan korayta oo kala kadaafur halo bardaale halo radio warsan
bardaale dhaga fura su-aale koowaad ee tartanka oo kuwaan su-aal diini ow welibaan dhiyaase satan sheeg saxaabiyadii inka horeytii ee dil qof gaal ah marlamaad siinkanogoy bardaale b dhaga fura waa su-aal diini ah waana ti koowaad su-aalo owka sheeg magaaga saxaabiyadii inka horeytii ee dil qof gaal ah mar saddexaad sheeg saxaabiyadii inka horeytii ee dil qof gaal ah jawaabta siinkula jireen insha allah
buugga tartanka warbaridu wajeelada
halo bardaale
halo radio warsan jawaabta
بسم الله أما بعد سؤال جوابتي أدوني كدين ميبوا إن شاء الله صفية بنت عبد المطلب
كنك
صفية بنت عبد المطلب صح قلت ودقة
waayahay tartanka uu ka waliba usan dhexeeye bardaale iyo wadijir warayna su-aalii koowaad oo diiniya laga bilaabay tartamayaasha xaafada bardaale jawaabtaas oo ahaytii su-aal diini ee jawaabtii ku biyeen bardaale waliba wato sax
Yes.
waliniyo saas ka helan lama dhibco lama dhibcood xaafida berdaala lama dhibcood atafaas iyo iyo ya mayba inku barateen inaan iska hadliyo waxaan kale ani milaha saaro doon dadaalka uusan dadaalka dartan oo kalena damagaa jiro
هلو wadajir e هلو راديو ورسن wadajir dhiga fura su-aalo lamaad ee tartanka uu ka waliba andhiyaase satan sheeg bilaabayti inka horeyti ee kushahiida islaamka wadajir marlamaad dhiga fura sheeg bilaabayti inka horeyti ee kushahiida islaamka mar saddexaad sheeg magaaga bilaabayti inka horeyta ee kushahiida islaamka jawaabta siinkura jireen insha allah
baridu wajeelada
halo wadajir
هلو راديو ورسن jawaabta
بسم الله أنا ترتمي على شحن فدو ودجير أسا تجواب فيها تنقدين ميبا نعلمان سيف أمية بنت قياد kanag jawaabta
أمية بنت قياد sax iyo qalad guddiga
waayahay wadajir ee su-aalaas diiniga ahaytii ee la- la weydii waana nagdaas su-aali lamaad oo tartanka uu ka jawaabtii oo ku biyeen mayba wato sax ee waliniyo saas ka helan lama dhibcood saaxdada nabagu hildhoobaasi tiigeeya wadajir ee okey laba dhibcood toqoy baasiika dhibay waa farsamayaqaanka xurbada waa caddi axmed saciid hambariyo hal dhibcood ka qaata tan kale waxaan ku dhibay walaalaha doon reeba injiir cabdisalaam tabakayda weyn okay shaqo wanaagsan halo berdaale halo raadiyo warsan berdaale dhaga fura su-aali saddexaad ee tartanka uu ka gaar dhiniga kale nagadaasa su-aali koowaad oo biology ah weli bandhiyaase satan sheeg qaab dhismeedka usukusuubsanyi unaga daraanweedka ada oo af soomaali han sheegaas marlamaad siinkanagoy berdaale b sheeg qaab dhismeedka usukusuubsanyi unaga daraanweedka ada oo af soomaali han sheegaas mar saddexaad sheeg qaab dhismeedka usukusuubsanyi unaga daraanweedka ada oo af soomaali han sheegaas jawaabta siin ku rajeen insha allah
buugga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare balbarati wajeelagaanku
halo berdaale
halo raadiyo warsan jawaabta
الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد جديد مدينة سؤالتيتون عن شورين نمان تايرياشا يترتمياشا حافظة تدال بي على شابتيون في دين ويبقى إن شاء الله تستافي
kanag
على شابتيون في دين ويبقى تستافي
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalaas hayti su-aal biology waana la weydiiyey bardaale jawaabtii oo ku biyan su-aalaas mayb wato sax aan hayna halo wadajir هلو راديو وطن jawaabta
سؤالتي جوابتها دون اسكدين من برنامجات شانقاي وديان سوستني Mhm.
أمي بوا انتوبات بيديورال سياسية ما دون غلاس يرؤونك سياسية سياسية بها دون غلاس نيروليما قيب سفرات دون غلاس جالميلين سياسية دون غلاس بورتينكا سانفير قيب صلوات قيب يهدنا بنغلاس بورتينكا sanfiir qeybta toddobaad midana gabaase liif dareenka wada wada ee qeybta siidad oo nagadaase dhammaadyo dareen wade
kanag jawaabta
ee su-aaltay jawaabtay haddii miskanagmeedanagadaae nagadaase edyoral qeybta dhammaad oo ee jir unug qeybta saddexaad oo ee mirolima qeybta afaraad oo ee galmaydin ee qeybta shanaad neba nagadaase galmaydin kaafiyahaad neba nagadaase anfiir kaasi toddobaad neba nagadaase liis dareenka ka wade ee qeybta sideedaad neba nagadaase dhammaadyo dareen wade sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalaas hayti su-aal biology waana bardaale gordo waaye mabas ku faa'iidaystay ahna ku wareejiyey xaafadda hul- waa wadajir ee jawaabta iyo biyan wadajir mayb wato sax ee hal dhibcood faa'iide baboy hanoola soo wadajir ninkii oo ku jawaabsan sheegahe ma indhawaadi karo hadibcood yaa idinku dhibay waa taagsiiryaha weyn ben of taylor kilo sabca meesha ka qaataya ahey halo wadajir
halow raadiyo wartan dhiga fura su-aali afaraad ee tartanka uu ka dhiniga kale nagdaasa su-aali labaad oo biology ah weli bandhiyaase satan sheeg qayb kumada masganta anqaabilsan feejignaanta iyo xasuusta wadajir mar lamaad su-aalo hobakanaga weli bandhiyaase satan sheeg qayb kumada masganta anqaabilsan feejignaanta iyo xasuusta mar saddexaad sheeg qayb kumid ah masganta oo qaabilsan feejignaanta iyo xasuusta jawaabta siin ku rajayaan insha allah
buugga tartanka wajeelagaanku
halo wadajir jawaabta
su-aalaysay jawaabtay haddii aan isku daynoono ee tartamayaasha xaafadda wadajir ee medanagadaadka cerebral gaar ahaan iyo hoosha cerebralada
kanaga jawaabta su-aalaysay jawaabtay haddii aan isku dayno medanagadaadka cerebram gaar ahaan iyo hoosha cerebramada
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aal asxayti su-aal biology waana la weydiiyey tartamayaasha xaafadda wadajir ee jawaabta iyo dhiibeen su-aalaas mayba waa waa iyo ku dhiibeen mayba waa too sax ee walinayo isaas ka helana lama dhibcood
أبي وشاوي من الإمام وزير لما نبون خليك أقول بس في جبي حتى جبي سعاب كبري أهي بس في قاعدة هذا نبون نبون كله وعافي قاعدة نسال باشي حسن أحمد نور هنورا تولجير سقونا سر
halow berdaale halo radio warsan berdaale dhigaan fura su-aale shanaad ee tartanka uu ka dhini kala nagdaasa su-aale koowaad oo chemistry ah walibaan dhiyaase satan yo heer kulka ayey afartan iyo seddeed digri centigrade yo neefka jarta muug todoba boqol lixdan iyo shan maliilitir ah inteernagada mugga madi heer kulka lakadhika lixdan iyo shan digri centigrade berdaale marlamaad su-aalaha bukanaga waa chemistry walibandhiyaasa satan iyo oo heer kulka ayey afartan iyo seddeed digri centigrade yo neefka jarta mug toddoba boqol lixdan iyo shan mililitir ah inteeya nagada mugga madi heer kulka lakadhika lixdan iyo shan digri centigrade mar saddexaad su-aalaha bukanaga berdaale diidhaga fura walibandhiyaase satan iyo oo heer kulka ayey afartan iyo seddeed digri centigrade iyo neefka jarta mug toddoba boqol lixdan iyo shan mililitir ah inteeya nagadaasa mugga madi heer kulka lakadhika lixdan iyo shan digri centigrade jawaabta sinkurajeen insha allah
buugga tartanka oo walbarti majeelada
halow berdaale
halo radio warsan jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا الجواب سؤال الجواب فيها دون كدين أيبوها إن شاء الله كون بغل كنتم إلي بيسد kanag مليلتر kanag
سؤال الجواب فيها دون كدين أيبوها كون بغل كنتم إلي بيسد مليلتر
sax iyo qalad guddiga waayahay su-aal asxayti su-aal chemistry waana la weydiiyey tartamayaasha berdaale jawaabta iyo ku biyen mayba waa too sax aan hayna
halow wadajir
هلو راديو ورطة jawaabta
بسم الله ونوع البرنامج الحمد والجير إيه جالسيتي وفي من هذا العراض إيه الدبي هيدنج الشان مدد
kanag
الدبي هيدنج الشان مدد sax iyo qalad guddiga su-aal berdaale ha garab marti may baashi ku faa'iidaysay halna horjeeyey wadajir ah wadajir ah jawaabta iyo su-aalaas ku biyen mayba waa too sax aan hayna halow wero haa husni jawaabta siyeed boqol hidin iyo dhan todoba eh, shoodod
ya siyeed boqol hidin iyo todoba shoodod oo ah shoodamah jar
Eh, kiisigiisa ka jaar mayahay
Eh, meel baa ma- Wallah, ama waa arrin waa Loos- loos ah
jaakolay kala waay jaakol waa keenagi jawaabta walla sheeg
مجرى ya مجرى
cabdullaahi hay jawaabta
Eh, mar haddii lamada xaafadood ay ogorada waayeen su-aalaas kemistriga ahay tii jawaabtama banagdaasa siyeed boqol tuman i siyeed dhibisan lama mililiter mar lamaad jawaabtama banagdaasa siyeed boqol tuman i siyeed dhibisan lama mililiter
halow wadajir
هلو راديو ورطة wadajiran diyaar garooba su-aali lixaad ee tartanka uu ka waananagadaasa su-aali lamaad oo chemistry ah walibaan dhiyaase satan neef mugshahay lix boqol isagaal mililiter cadaadis shinahay shan boqol iyo toddobaatan milimitir yo cadaadiska lakadhiki toddoba boqol iyo konton milimitir mugta raadi mar lamaad su-aalaha bakanaga wali bandhiyaase satan neef mugshahay lix boqol isagaal mililitir cadaadiskanahay shan boqol iyo toddobaatan milimitir iyo cadaadiska lakadhiki toddoba boqol iyo konton milimitir mugto raadi mar saddexaad neef mugshahay lix boqol iyo sagaal mililitir cadaadiskanahay shan boqol iyo toddobaatan milimitir iyo cadaadiska lakadhiki toddoba boqol iyo konton milimitir mugga raadi jawaabta sin rajaan insha allah haloo wadajir haloo wadajir halow raadiyo wartan jawaabta
bismillaah saadasay jawaabta haddii aan isku dayin may banagadaase afar boqol labaatan idi dhibi yeed mililiter
kanag jawaabta
afar boqol labaatan idi dhibi siyeed afar labaat mililiter sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aal asxaabtii su-aal chemistry ah waana la weydiiyey tartamayaasha xaafadda wadajir ee jawaabtay oo ku biyeen su-aalaas maybu wato sax maxayna haloo bardaale
halow raadiyo wartan jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا الجواب سؤال الجوابية دونس كدين ميبوا إن شاء الله أفر بغل لحظن إلا ما إلى يد أفر مليمتر kanag
سؤال الجوابية دونس كدين ميبوا إن شاء الله أفر بغل لحظن إلا ما إلى يد أفر مليمتر
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalaas ah, ku jawaabi waayeen tartamayaasha xaafadda wadajir ee jawaabta iyo ku bii waayeen waybasu ku faaidaysay ahaan su-aaliyo lanku wareejiyey xaafadda berdaale berdaale jawaabtiyo dhiibeen waybu wato sax ee waleynayo saas ka qaadadayana lama dhibcood
Hal dhibcood, hal dhibcood.
berdaale
Sax. Iiwa.
berdaale b lamaadun dhibcood maxalkan dhibcood nabasiinka dhiibay suma isiisima sibira iyo walaaqdii oo langordo e umur daahir oo haddan langordo solo Hadi jecel oo masoo qaldan uu ka waro.
yaa dhimino Ya.
yaa yaa dhimino Waayahay su'aalaha dareerta waliba laha bardaale bi. Haloo bardaale.
هلو راديو ورشن bardaale dhiga fura su-aalata martiaro bardaalen diyaar garooba su-aalo toddobaad ee uu ka wali bandhiyaase satan tareen yami baa usa ka safaray xawaare deyrow tuma i sade kilomitir saacadii muddo dhan zero point fifty two saaca haddana miba usa ka dareeray xawaare deeraasa soddon kilomitir saacadii muddo dhan zero point twenty four saaca haddana miba dareeray xawaare deerow labaatan kilomitir saacadii muddo dhan zero point seventy one saaca hasaar celceliska xawaaraga tareenka su-aalo marlamaad dhiga anfura bardaala b waa fiisigis wali bandhiyaase satan tareen yamiba usa ka safaray xawaare deyrow tum isede kilomitir saacadii muddo dhan zero point fifty two saaca haddana miba usa ka dareeray xawaare deyrow soddon kilomitir bir hour ama bir saaca muddo dhan zero point twenty four saaca haddana miba usa socdaalay xawaare deerow labaatan kilomitir saacadi bir saaca muddo dhan zero point seventy one saaca hasaar celceliska xawaaraga tareenka mar saddexaad su-aalo kanaga wali bandhiyaase satan tareen yamiba usa ka safaray xawaare deerow tuma isede kilomitir bir saaca muddo dhan eber dhabiisan konton iyo lama saaca haddana miba usa ka dareeray xawaare deerow soddon kilomitir bir saaca muddo dhan eber dhabiisan labaatan afar saaca haddana miba usa socdaalay xawaare deerow labaatan kilomitir bir saaca muddo dhan eber dhabiisan toddobaatan iyo kow saaca hasaar celceliska xawaaraga tareenka jawaabta simbrajan insha allah halo bardaale
halo radio warsan jawaabta
bismillaah alxamdu lilaah aladi lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad amaa bacd su-aala jawaabtay adduunka daynmayb waa inshaa allah unoo eh tartamayaasha xaafadda bardaala b inshaa allah maybwa saddex boqol sod- soddon isiyeed dhibic hal siyeed kilomitr berhawa kanag jawaabta
soddon isiyeed dhibic hal siyeed kilomitr berhawa sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalaas fiisikiska hayti ay la weydiiyey tartamayaasha xaafadda bardaale ay jawaabtay iyo ku biyeen su-aalaas maybuwato sax mahayna halo wadajir
halo radio warsan jawaabta
su-aalaasay jawaabtay haddii unu fidayn noo tartamiya shaxaafada wadajir ee mebanaglaasa afartii siyeed kun iyo boqol mitr kanag
afartii siyeed kun iyo boqol mitr sax iyo qalad guddiga
su-aalii bardaale ha garab martay maybaasu ku faa'iidaysi ahaan lanku wareejiyey tartamayaasha xaafadda wadajir ee jawaabti iyo biyeen wadajir ee maybuwato sax mahayna waaro
Ani ame baurena gawas naway.
maadoomayti oo imsheekaasi kismaayo ilaa baydhabo waa Aya safar mid bilili ba gada idigira gada.
Safar maayna we?
Ha.
sheeg sheegay jawaabta Oo kilometer ku.
Ah, Kilometer ku may bahan.
hmm.
Hadda hisaabada in sheegata.
hoomayta maalintii haddii safeyn shel raymeega oo kala dareeras Faa'iidaysi leho ato.
Mm.
Afartan isiyeed kumu.
intaa waan cabirkaawa Kilometer per hour.
taa kale afartii siyeedkun soomaha la teewa sugsug jaakorami mala baawarlahaada jaraysuun eh nan hoomay wadawnay ka fayl jawaabtan nan kaalay safayl sheega fari isidan beenaaytan sheekadii xalay camalumaa bajaajle ka faylata haa gaadumay cabdulaahi jawaabta
waayahay mar haddii lamada xaafadood iyo gorod waayeen su-aalaas fiisigiska haytay jawaabtuma banagdaasatuma sagaal dhibisan boqol konton ili kilomitr bar hawa barlamaad yaka naga jawaabtuma banagdaasatuma sagaal dhibisan boqol konton ili kilomitr bir hawa
su-aalaha dareerta waliba laha wadajir eh, halo wadajir
halo radio warsan su-aalo siyeedaad dhega anfura waana su-aali lamaad oo fiisigis e waliban dhiyaase satan baabuur tartan e iyo miba uusaka dareere karaar isku mid e kaasi oo ay tum i lama mitir bir second square fogaan intee dhon yo jaro kora sagaalun sekin muddi usa dhaqaaqi ku bacd siinka november lamaad baabuur tartanka jara yamiba usa ka dareere karaar isku mid ah kaasi oo ay tum i lama mitir bir second square fogaan intee dhon yo jaro kora sagaalun sekin muddi usa dhagaaga ku dib mar saddexaad su-aalo fiisigisu walibaan dhiyaase satan baabuur tartanka jara yamiba usa dareere karaar isku mid ah kaasi oo ay tum i lama mitir bir second square fogaan intee dhon oo jaro kora sagaalun sekin muddi usa dhaqaaqa ku bacda jawaabta senkura jeen insha allah halo wadajir halo radio warsan jawaabta
meelahaas ay ka jawaabta haddii unu fidayn mebanaglaasa afartii siyeed kun iyo boqol mitr kanag
afartii siyeed kun iyo boqol mitr sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalaas haytay su-aal fiisigiisa waana la weydiiyey tartamayaasha xaafadda bardaale waa tartamayaasha xaafadda Wadajir.
wadajir ee jawaabti iyo ku biyeen su-aalaas maybuwato sax eh lama dhibcood
boboy wadajir jumacno may hawaare okay saasaa idigana baa weerow inaan dhulka la gala rabaa ya haa suusuugu haddii dhadhagaad la fadahay madooriko haday dhulkiya erita cag buu fadhigay erita weerow Ingiriisan.
laba dhibood aynkibe taba horta maya xaskiga loo dhiiba dhaaf fiilimayade tawakaayida qadhibcood dhibinka waxaa ka qaadanaysaan allah wastacaam doctor cabdina gune m c h ka wadajir okay
waayahay su-aalowga dhextaalka hadeerna dhegeystayaalka iyo waqti shaksiyaan xuseen su-aalowga dhextaalka
fidiixa saaxiibsani eedeedaa mahadsanta Ee, qaybta nasashada ee tartankii oo kiya hadeernay dhegaystayaal may baan hayna lama su-aalood Ee, su-aalo koowaad haddeenan guda gala dhegaysta mayba sheegase xaywaan aan socdaana marwalba roorow leh sheeg dhegayste meel koofaday xaywaan aan socdaana roor leh ka jarow
waayahay wala rajaayay dhegeystayaalka intii fahmeen su-aalaas koowaad dhegeystaha hore halo asalaamu calaykum walaal maagay xaafada
ibraahim cabdiraxmaan deegaan gadiis deegaanka gadid ibrahim barnaamijka dararka caayadiga raadiyaa gaabi ama noodami bliis jawaabta horan gudiga kanag raadiyaa gaabi sikiin dheegna kanag jawaabta sax iyo waayahay jawaabta si sax ee mungarana dhegaystaha kale iyo fursad sii doona telefoon nambarkan oo lahadla kortan waa toddoba afar iyo toban afartan iyo toddoba eber eber telefoonka waliba waa toddoba toban iyo afar afarti toddoba eber eber dhegaystaha kale sii doona halo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullah walaal maagay xaafadda
xaafadda isiisa weynaha wiilindhow waay
xaafadda
isiisa weynaha wiilindhow xaafadda umarku magabalaa hooyayaab Ah, magaagana
cabdiraxmaan maxamed aadan dugoolka maqleed walay barnaamijka horan gudagal
barnaamijka kaana malaya jibiya malaya megmaleed jibi libe waayahay jawaabta mahaleelna balse barnaamijkan la xiriirta kan kuma dhagaana dhegeystayaalka teleefon nambarkan oo lahadada koraan waliba waa toddoba kun afar afartii toddoba eber eber halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum walaal magaaga iyo xaafadda haya jawaabta horan gudagal megmaleed didiin miya waayahay eedaa mahadsanta jawaabta mahaleelna dhegeystaha kale iyo fursad sii doona oo ilaa raala kala gida halo asalaamu calaykum waayahay dhegeystahaas khadka ku baahiya toddoba tumi afar afartii toddoba eber eber yaa noola hadala kortaan si barnaamijka uga qayb qaadataan halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum halo waayahay khadka yar xuunka ala dhegeystahan kala siiyaan halo asalaamu calaykum walaal barnaamij koobla daraarta maagay xaafadda
maxamed maxamed abdiraxmaan aafaka aamunow
aamanoon talaar antaawo deegaankeewo
inuu oo tamatayse
waayahay raadiyaana gaabay barnaamijka horan gudagal jawaabta jeerafagani meerafadi waayahay jawaabta si sax ee munkasna dhegeystaanka damboesiyaana ku bacda su-aalada maad iyo in gudba doono insha allah halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi walaal maagay xaafadda
caamadiishi magaalana daahir yare caliya dhadheen xayawaanku garooda umay buwada meerfadow
waayahay jawaabta si sax ee minshaagna xuseen su-aalo lamaad Ee, haddii oo xusni oo dhegaystayaalkan baan dhegna su-aalo lamaad mayba waa dhegaysta meel koofaday noolaga maga ee, noolaga keliya magaalka ah hiskeenba aan sugaana sheeg noolaha magaalka ah hiskeenba aan sugaana meel isin ku faday noolaha magaalka ah hiskeenba aan sugaana dhegeystahan yasiyaana oo nasiibkun waaladi halo asalaamu calaykum walaal ra- halo waayahay dhegeystahaas meel buuqa ka jara wali rajaana dhegeystayaalka halo asalaamu calaykum magacay xaafada
xaafaddooda jir maxamed nur mukhtaar hay barnaamijka la derartay haa waran gudigal
diig dowridaa badane
maarifadi
diig diig
waayahay jawaabta si sax ee sheegtay maasanta magaaga
maxamed nur mukhtaar maxamed nuur mukhtaar xaafadan maxayd
wada jir wada jir teleefonkana
baa sideed mhm
eber lama mhm
iyo tisha mhm
toddobaatan waayahay ida maasanta jawaabta haleelay waa la rajaynaa intii guddiga kale xariidul xuseen ay jawaabtay koo su-aalay koowaad jawaabtay xusni maadsanta dhegeystayaalka juhdi iyo iska dayab fara badan yaas hubiyaan walow iyo ku jawaab waayaan su-aali kood ee ka dhextaalka hayti taasoo aan dhiyaasti sadatan sheeg xayawaanka aan soo odaanaa roorow dhegeystayaalka su-aalasay in badan iska dayan laakiin jawaabta saxda ma haleelna su-aalas jawaabtii haddaana sheegamay bua rajal xayawaanka keliya aan soo odaana roor le walaashay dhoonka dhammaysado maybua rajal
waayahay lamada xaafadooda xaqiijiyaan intii qadka jaran iyo in kale haloo wada jir
Halo, Radio Warsan.
haloo bardaale
halo radio warsan
waayahay su-aalogii kalaya gudagala doona insha allah su-aalaha dararta waliba laha xaafadda bardaale bi haloo bardaale
halo radio warsan
bardaalen diyaar garooba su-aal sagaalaad ee tartanka oo kuwaan su-aal xisaabe walibaan dhiyaase satan hooska minjoogshe ay lan boqol toban iyo todoba mitir yame badeeray birjiifhan injarta sagaal boq waa afar boqol iyo sagaal mitir mayu xagala kasan ee iriida dhiga fura su-aalo marlamaa tooba kanaga xisaabo waliban dhiyaase satan hooska minjoogshe ay lan boqol toban iyo todoba mitir yamay badeerey barjiifhan injarta afar boqol iyo sagaal mitir mayu xagarla kasan ee iriida mar saddexaad bardaala dhiga fura hoos mingrud waa hooska minjoogshe ay lan boqol toban iyo todoba mitir yamay badeerey barjiifhan injara afar boqol iyo sagaal mitir mayu xagarla kasan ee iriida jawaabta sinfraja insha allah haloo bardaale
halo radio warsan jawaabta
بسم الله الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أما بعد سؤال الجواب فيها تلك إن شاء الله ونوية ترتميا شحافة بردها لدي haddii maduuna ku shuurayni dhammaan taageerayaalka iyo tartamayaasha xaafadda barkaa daala jawaabteenay baan inbatay in yeesay insha allah arday afar digrii
kanag
afartay afar digrii sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalaas hayti su-aal xisaabe waana la weydiiyey tartamayaasha xaafadda bardaale jawaabtii uu ku biyeegmay buwato sax aan hayna haloo wada jir
Bismillah. Eh, tartamayaasha xaafaddooda jiruna ee su-aalaysay jawaabta haddii masadaynamay banaagadahaase soddon iyo kow digrii kanag
soddon iyo kow digrii sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii bardaale hagara martimay baasu ku faa'idaysay hallan kuu rejeeyey tartamayaasha xaafadda wadajir ee jawaabta wadajir iyo dhiibeegmaydbu waa to sax aan hayna
waar waxaa iska daysana Masjideu.
jaakol Mr. Joe.
cabdulaahi dadkii oo kumid ah
booga iska gadayaasan Masjideu.
ninku moodaa istuudiya Mr.
Nagu kala wada arag.
si anfado arag baada hay cabdulaahi jawaabta waayahay jawaabtumay baa nagdaase oo xisaabtee lamada xaafadood iyo gorda waayaan soddon iyo kow digrii konton
kanag minib mar lamaad yak nage waliba waa soddon iyo kow digrii iyo konton minib mar lamaad ama mar saddexaadkana way jawaabtay soddon iyo kow digrii konton minib
waayahay xaafadda wada jir waliba ka sheegana soddon iyo kow balse ma dhammaystirna su-aalaha dareerta waliba laha wada jir haloo wada jir adogow raadiyo warsan wadajiran diyaar garooba su-aalo tobanaad tartanka uu ka wali bandhiyaase satan raadi xaglo sidaxagalka le e lamada tumaisida dhabiisin lama b lamada tumaili dhabiisin todoba c lamada labaatan lama dhabiisin shan marlamaad siinkanogay wadajir su-aala waa xisaab wali bandhiyaase satan raadi xaglo sidaxagalka le e lama daatuma isada dhabiisin lama b lama daatuma ili dhabiisin todoba c lama dalabaatan lama dhabiisin shan mar saddexaad raadi xaglo sadexagalka leh e lama daatuma isada dhabiisin lama b lama daatuma ili dhabiisin todoba c lama dalabaatan lama dhabiisin shan jawaabta simrajaan insha allah
buugga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare buugga tartanka wajeelagaa lagood howal barti wajeelagaa lagood
haloo wadajir
adow raadiyo warsan jawaabta
bismillaah su-aalasa jawaabtaha dumarka daymu magaca sameeyaa saxaafada wadajir ee meesha nagadaase kun afar boqol toddobaatiyo sagaal sifii iyo sagaal iyo shan minut
kanag jawaabta jaakole aamus
su-aalasa jawaabtaha dumarka magna meesha nagadaase afar eedamu kun afar boqol toddobaatiyo sagaal dhibic sagaal iyo shan
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalaad xisaabtahay tii ee la weydiiyey tartamayaasha xaafadda
wadajir wadajir jawaabtiyo ku geemay buwadoo sax an hayna haloo bardaale
halo raadiyo warsan jawaabta
bismillaah allaahumma wafiqna aljawaab su-aala jawaabtiya sideyn mayb waa inshaa allah lama boqol iyo sagaal digrii
kanag
su-aala jawaabtiya haddii iska dayn mayb waa inshaa allah lama boqol iyo sagaal digrii sax iyo qalad
su-aalii wadajir ee ah garab martime baa si ku faa'iidaysay ahaan lan ku wareejiyey xaafadda bardaale bardaale jawaabtiyo biyanmay buwadoo sax an hayna cabdullaahi jawaabta jawaabta xisaabta ee mabaanagdaase ee maybuwaa soddon iyo shan digri toban iyo afar b na maybuwaa labaatan iyo sida digri afarti afar c na maybuwaa afartan iyo todoba digri labaatan iyo siyeed mar labaad ee maybuwaa soddon iyo shan digri toban iyo afar b na maybuwaa labaatan iyo sida digri afarti afar c na maybuwaa afartan iyo todoba digri labaatan iyo siyeed
su-aalaha dareertada waliba laha bardaale haloo bardaale
halo halo raadiyo warsan bardaale su-aali tumi koowaad tartanka uu ka dhiga fura wali bandhiyaase satan sheeg dagaalkii laka dili zayd bin xaaris radia allaahu canhu iyo jacfar bin abi taalib radia allaahu canhu iyo cabdullaahi bin rawaax radia allaahu canhu mar lamaad su-aalaho bakanaga bardaale le walindhiyaase satan sheeg dagaalkii laka dili zayd binu xaaris radia allaahu canhu jacfar binu abi daalib radia allaahu canhu iyo cabdullaahi binu rawaax radia allaahu canhu mar saddexaad sheeg dagaalkii laka dili zayd binu xaaris radia allaahu canhu jacfar bin abi daalib radia allaahu canhu iyo cabdullaahi binu rawaax radia allaahu canhu jawaabta sinkurajiyaan
buugga tartanbarti wajeelagaa lagood
haloo bardaale raadiyo warsan jawaabta bismillaah allaahumma wafiqna aljawaab su-aala jawaabtiya haddii iska dayna maya tartamayaasha xaafadda bardaaradiin raadiyaalkan oo gaabi bliis baan raadiyaalkan oo imbaadaynaya gaabi inshaa allah غزوة المؤتة
kanag
غزوة المؤتة sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aala sayti su-aal taariikhi waana la weydiiyey bardaale jawaabtiyo ku biyanmay buwadoo sax ee lama dhibcood bardaale lama dhibcood berdaale xawaalada meba oo gowaale nowal jamaa jamaahato xawaalado hirinyin amala war xawalo kuba amala dhigata lama dhibcood nayba sinka dhiibaysiyo qaar
haloo wadajir
alo raadiyo warkan
wadajir ee dhaga fura su-aali tuma i lamaad ee tartanka uuka weli bandhiyaase satan sheeg xilliga abubakar sidiiq radia allaahu canhu qobdi khilaafnimada mar lamaad sinkanagoy sheeg xilliga use abubakar sidiiq radia allaahu canhu qobdi khilaaf khaliifnimada mar saddexaad sheeg xilliga abubakar radia allaahu canhu use qobdi khaliifnimada iyo muddada u sahaay jawaabta sinku rajeen insha allah
tanka berka ku gal baras lagaalkood hoowal barisi wajee lagaalkood haloo wadajir alo raadiyo warta jawaabta
bismillaah su-aala soo jawaabtay haddiinu naskadayna may banaagdaase unu tartamayaasha xaafada wadajir sanadkii tumiyii koowaad may bahaayay xeylkana lamasana
kanag
may baxbooday sanadkii tumiyii koowaad ee hijiriyada may bahaayay lamasana bes
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalaas hayti su-aal taariikh ee waana la weydiiyey tartamayaasha xaafadda wadajir jawaabta iyo ku biyeen su-aalaas midwato sax aan hayna haloo bardaale alo raadiyo warka jawaabta
jawaabtay oon iska dayn mayba insha allah sanadkii tumii koowaad hijiriyada iyo qowdi waana may badhiyey lama sano iyo saddex bilood sax iyo qalad guddiga
su-aalihii ha kala martay tartamayaasha xaafadda bardaale waa wadajir ee jawaabta haddii oo gordo waaye mid balse ku faa'idaysi ahaan lan ku wareejiyey bardaale bardaale jawaabtii oo biyeen mid wato sax eh walin iyo saas ka heleen hal dhibcood oo faa'iidee
maxaad la namaysilabni berdaala hal dhibcood oo faa'iide aan maskaaran daana waramaaninyo geedhan hawaalada ooyidan jamaa jamaawa iyan gwaalan lamadan dhibcood mayba in dhiibay iyay goomayan dhiibay ooga miyele kaaluubiya dhibcood berdaa jabku ku haysan waa
waayahay dhextaalku bacda su-aal ogiyaan baqaado doon insha allah
waausubaanin badne dhiigyaa qanin bate bulshoodiya ifraate haloo bardaale oo raadiyo warta bardaale su-aal tuma saddexaad ee tartanku lamada xaafadood wali ku codsadaanaha madiinka damboyti intii buuqa iyo noo dhaafan haddii kale ibcooyinka ku jiraana waa barnaamijka waa gebageba haddii gebagabada barnaamijka fooda iyo buuq bilaawtan dhibcooyinkaasiin ku jiraana waa digniintiinka damboyti bardaale iyo wadajir haloo bardaale
alo raadiyo warta bardaale in diyaar garooba su-aalo tuma i saddexaad tartanka uu ka wali bandhiyaase satan sheeg webiga limbobo qaaradda ismarow sheeg webiga limbobo qaaradda ismarow mar saddexaad sheeg webiga limbobo qaaradda ismarow jawaabta sinkurajeen insha allah
buugga tartanka hoowal barisi wajee lagaalkood
oo bardaale alo raadiyo warta jawaabta
بسم الله الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أما بعد سؤال الجواب في دين سدين ميبوا إن شاء الله ونوية ترتمياش حافظ بردها لدي وميبوا أفريكا kanag
قارد أفريكا sax iyo qalad guddiga
su-aala juqraafiga hayti ee la weydiiyey tartamayaasha xaafadda bardaale jawaabta iyo ku biyeen mayba wato sax ee lama dhibcood bardaale هكذا جواب رجال بردالة لما تبعد انت لكي مسجد الرحمة اول يا لك مسجد الرحمة ثاني يا لك سبحان الله
hallow wadajir hadow raadiyo wartan su-aalanka damboyta tartanka uu ka eegmay afaraad dhigaan fura waana su-aali lamaad oo juqraafi ah welibaan dhiyaase satan sheeg wadanka kataala buurta longido sheeg wadanka kataala buurta longido sheeg wadanka kataala buurta longido jawaabta sinkuraja insha allah
buugga tartanka hojeelada
hallow wadajir hadow raadiyo wartan jawaabta
bismillaah unoo tartamayaasha xaafad wadajir ee isay jawaabtay haddiinu isku daynay banaanadaas ee wadanka tanzania kanak
su-aalisay jawaabtay haddiinu ka nagnay banaanadaas ee wadanka tanzania sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aaliyiin damboyti oo ka eeg juqraafiga hayti weliba la weydiiyey tartamayaasha xaafadda wadajir ee jawaabta iyo ku dhiibeen su-aalaas wadajir mayba waa toosax ee lama dhibcood eesaas ka hela ولدي أقول أوكي لابد العود ما يقول لي وبالروك تايلور سيرفرني أوير الأدب أنا عاي بالروك تايلور كلا صباح خد ما سقطها يراك الوعد يقول لي يا سيرفرني عشان وين إلهي بوين وا إيه تايلوي أوكي شغال رسل waayahay su-aal ogeem ee la sooninka dhammaaden guddiga natiijada ku sugaan ilaa xilligaas weerow ijaa kole iyo kureejaa insha allah
mani wirajidi مشاري إني وراجل mani wiraja tudan husni husni noro norowu يا norowu lankole aro hasuma noro hasuma mid goroo ekin ku sheegaya kasidiisa may baxa ku jeedaya tumeerin kordoo sarmaan gaa ku jeedaya uso oo lama jar iya may balashaalay miilon gordo abal wal gordo ay lante ethiopia sheelin wedi shilaawo meelleelika gudi markii dambe adlankoy lahaayob lahaayob lanku may la ogaaday in lan warkalaha wedayo addis ababa la isku jeeyay markuu lanka addis ababan horta kii ethiopiyan adii bogda usi soomaali ahay markuu hindhoo ku shishiifo gaay abtisaroogka dheh addisaaban abtisaroogkaba mayka gordow yo misi saraa isu saraan laakiin abtisaroomi ayo walkalo alaamo isu mudaan lanku markuu abtisaroogki oo waliha saray oo etoobiyaanka hasali abtisaroo waa shinka onog hindhoo ku shishiifo gala
meelka subyarku way saree kuwa gidoor kale ku saree kuwa deen kale ku saree kuwa intaa lagu saree ah meelusna ku sarin amara lagu saree markuu abtisarooga noocan amay ballangodaday ha abtisaroog ka daray xasanoo haatay أنا ما شيء بس وقتها ha wad wad wal jar sheega laakiin weer waan weerle wal jar sheeg
أنا أنت قرتي أجي كل أجيتو بيرا في الدورين أجي كل أجيتو بيرا في الدورين wala sheego karumaa ها ما يجوز والعادي أو.
أجيتي ما تسوى سكان تاي قورة قفلاي labara wal caadi oo ها markaa قورة قفلاي hay wayna dhuusiyahay laakiin salka بيرا في الدورين hay شمبرا في الدورين Mhm.
أنت وصلنا mhm يرسي مدن جديدي وكاتو رجلي ها كو كاري سوكا ميوهاي مدن ولاي هسكو همبي hay oley بارك نانكي بيرتين بولي كدوري بد بد سيوار اوراي امبادي اوي توي يا mhm هاي اي سياتي ولاي ايه كنك وياتي نانكي بيرتين بولي كدوري بد بد سيوار اوراي امبادي اوي توي اي تي ما كوراسا قال لي نانكي intaasa ka gaaday واري نانكي بيرتين بولي كدوري mhm بد بد سيوار بولي امبادي توي mhm way baan suubay bahalo arkay oo shimbirto kurooras mhm oley mhm xeedhankii saaskii waali aloore hay khasaarini way camal weeros abdullahi kasayid baa Okay.
jaakol sheegaa badbato leedahay
taakogoti badbateada mis abitiyaaji abatiya hubatis alabitiya koogoti
hay maxamed natiijada
alxamdulilahi rabbilcaalamiin oo ku mibaa nin gebagabay wareegii lamaad oo ninka tartamayn lama xaafadoo shalce wadajir e iyo bardaala b si oo xaqa haytimibal warsaday xaafad kasta oo ku mid ah todoba su-aal xaafada bardaala e bardaala b mibaa la warsaday todoba su-aal todobaa su-aal la warsaday mibaa ka jawaabtay sadi ku mid ah saas oo kale may baa hadlay lama dhibcood oo faa'iide dhibco guud iyo likoytimay buwa xaafada bardaala b siyad dhibcood saas oo kale xaafada wadajir b wadajir e yaana may baa la weydiiyey todoba su-aal todobaad su-aal warsadii may ka jawaabtay afar ku mid ah faa'iide may baa hadlay hal may baa yaan likoytay sagaal dhibcood guul og may baa hal dhibcood ka rartay xaafada wadajir e
sa la sheegay wareegii lamaad intaan gabagaboobay dhammaan kooxo tartanka idaacadda warsan ku qayb galay wareerka wargeliyey baryey sagaalka saac intii oo aska xaadiriyaan xarunta shabakada warbaahinta warsan ee magaalada baydhabo silanku hadala wareega saddexaad iyo qaabka kooxo iyo wareega saddexaad aan ku gudaba koran markale dhammaan xaafado tartanka idaacadda warsan ku qayb galay wareerku codsaday bar sagaal saac intii oo xaadiran xarunta shabakada warbaahinta warsan ee magaalada baydhabo saylanku arinsada wareega saddexaad oo nagda doona wareeg dhibac badnaa lagu gudaba doono beriye sagaal saac nin balna insha allah dhammaan xaafado intaas idaacadda aan ku jeediyaana guddiga umahadnagee cabdirashiid rashka saas oo kale farsamo yaqaanka ilaalmaasimi guddaaminta barnaamijkana lamadan ku kulmaan ammaano allah jadwalkii idaacadeedna intaa gabagabeeyana hundirma caafimaad leh insha allah